you a very good weekend.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
subax wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada idaacadda aroornimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa washington
waa aroor jimcaha bisha janwarina waa sanadkuna waa waxaad naga dhegaysanaysaan haatan mawjadaha gaagaaban ee todobayotobanka iyo sagaalyotobanka mitrban efemyada magaalooyinka geeska afrika qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggan internetka ah ee v o a somalicom idaacadana saaka iyo caalamkan waxaa idiin soo jeedinaya jacfar kuukay iyo anigu ah ibraahim xasan daandure
qodobada aad idaacadeenna subaxnimo ku maqli doontaanna waxaa ka mid a war qoraal ah oo xalay ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda soomaaliya oo mar kale si cad loogu diiday warbixintii guddiga igad laguna sheegay in kalsoonidii jabuuti ay luntay ururada bulshada rayidka soomaaliya oo ka walaacsan khilaafka soo cusboonaaday ee la xiriira doorashada soomaaliya waxayna ku baaqeen wadahadal laakiin marka aad fiirido waraaqda wasaaradda arrimaha gudaha ka soo baxday iyo go-aankan ee madaxtooyadu ay gaartay ee ah saddex iyo tobanka ee muxuu ahay waxaad fiiri waxaad arkaydaa wax aanaan arkayn oo ka duwan saddexdii qodob oo waaweynaay oo la isku hayay oo ahaa yacni arrinta gado iyo kuraasta ee gobollada waqooyi iyo iyo guddiga dood dood ka adag inay jirto barnaamijkii umuuraha islaamka iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan marka horese ku soo dhowaada warkii dunida
nin ayaa lagu dilay magaalada tripoli ee lubnaan isku horimaad dhex maray ciidamada ammaanka iyo dibadbaxayaal ka cadhooday xiritaanka adag ee covid sagaal iyo toban taasi oo saameyn xun ku yeelatay nolol maalmeedkooda sida ay ku warantay wakaaladda wararka ee royters ninka la dilay cumar tayba oo soddon jir ahaa ayaa waxaa ku dhacday xabad sida laga soo xigtay cusbitaal maxalliga ila amniga iyo dadka deegaanka dibadbaxayaal ayaa waxa ay socod ku mareen halkii lagu aasayay ninkaasi la dilay goobjoogayaal iyo warbaahinta maxalliga ayaa sheegay in booliiska ay toogteen ninkaasi xilli mudaharaadayaashu ay isku dayeen in xoog ay ku galaan dhismaha dowladda ee waqooyiga magaalada iyadoo tiro dadna ay dhaawacmeen ciidamada ammaanka ayaa gaaska dadka ka ilmaysiiya iyo rasaasta xinjirka ah waxa ay ku rideen mudaharadayaasha oo tuurayay dhagxaan iyo quraarado holcaya booliiska ayaan ka jawaabin in ay dibadbaxayaasha rasaas nool ay ku rideen taasi oo dishay ninka dhintay
xogayaha gaashaandhigga maraykanka ah ayaa sheegay in uu qiimayn doono saldhig uu maraykanku ku leeyahay waddanka jarmalka taasoo keentay warar isla dhex marayo oo ah in laga yaabo inuu ka laabto go-aankii maamulka madaxweynihii hore ee trump ee ahaa in ciidamada laga soo saaro dalkaasi austin waxa uu faalladaasi ku sheegay telefoon hordhac ah oo uu u diray wasiirka difaaca dalka jarmalka wasiirka gaashaandhigga dalkan maraykanka ayaa uga mahad celiyey jarmalka sii wadidda martigelinta weyne ee ay ciidamada maraykanka martigeliyeen wuxuuna muujiyey rabitaankiisa ah in la sii wado wadahadalka ku saabsan joogitaanka ciidamada maraykanka ee wadanka jarmalka qiyaastii soddon iyo afar kun iyo shan boqol oo askari ayaa maraykanka waxa ay ka joogaan dalka jarmalka waxaana ay ku jiraan xarumaha milatariga maraykanka ee muhiimka ah sida saldhigga cirka salistin iyo weliba xarumaha taliska maraykanka ee yurub iyo kan maraykanka ee afrika
farsaxaafada dheer oo habeennimadii xalay ay soo saartay wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda soomaaliya ayaa si faahfaahsan looga hadlay warbixintii uu soo saaray guddiga igad ee qaraadinta ahaa dowladda soomaaliya ayaa waxay sheegtay in ay luntay kalsoonidii ay ku qabtay jabuuti iyo igad iyada oo ku goodisay in waddo walba oo laga maarmaan ah ay u mari doonto difaaca xuduudaheeda war-saxaafadeedka wasaaradda waxaa soo akhriyay oo noo soo koobaya jaafar kukay warkan ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda soomaaliya ayaa ugu horreyn lagu faahfaahiyey heerarkii uu soo maray guddiga xaqiiqa raadinta igad ee warbixintiisa soo saaray arbacadii war-saxaafadeedka ayaa lagu yidhi shantii bishii labaiyo tobnaad labada kun iyo labaatankii dowladda federaalku waxa ay warqad u qortay cabdalla xamduug ra-iisul wasaaraha suudaan oo ah gudoomiyaha igad si dareenka loogu leexiyo duulaanka iyo gardarada dahsoon iyo midda caddi ay kenya ku hayso jamhuuriyadda federaalk soomaaliya wuxuuna codsaday in igad ay isugu timaado shir degdega warkan ayaa lagu yidhi iyada oo daacadnimo muujinaysa danaynaysana in nabadda lasii joogteeyo dowladda federaalk soomaaliya waxay aqbashay go-aankii igad ee jamhuuriyadda jabuuti loogu xilsaaray in ay qaabayso guddi xaqiiqa raadina oo aan eex lahayn awoodna u leh in ay soo ogaadaan xaqiiqada dhabta ah ee jirta kadib markii labada dhinac ay ogolaadeen guddiga xaqiiqa raadintu waxa ay bilaabeen howlihii loo egmaday sagaalkii janaayo labada kun iyo koob iyo labaatanka iyagoo booqashooyin isdabajooga ku tegay kenya soomaaliyana ku yimid waxa loogu yeeri karo hal booqasho oo degdega waa sida war-saxaafadeedka lagu sheegay guddigu waxa ay isticmaaleen helikabtaro ay leeyihiin ciidamada kenya iyaga oo arkay ciidamo lagu abaabulayo xadka labada dal taasoo ka marakacaysa heerka ay micno darro ka joogto warbixinta taasoo dhaawacaysa kalsoonida iyo dhexdhexaadnimada jabuuti iyo igad ayaa bayaankan lagu yiri warkan ayaa lagu sheegay in markii ay booqashada ku yimaadeen soomaaliya guddiga xaqiiqa raadintu ay la kulmeen wasiiru dowlaha arrimaha dibadda waxayna ogolaadeen inay la kulmaan wasiirka gaashaandhigga wasiirka duulista iyo wasiirka arrimaha dibadda sidoo kalena ay booqdaan beled xaawo laakiin war-saxaafadeedka wasaaradda laguma sheegin sababta ay kulamada wasiirada iyo booqashada beled xaawoba u dhici waayeen sidaa daraaddeed ayaa lagu yidhi bayaankan la yaab ma laha natiijada ka soo baxday guddiga xaqiiqa raadinta ee ay jamhuuriyadda jabuuti xil saartay waana mid aan sal iyo raad toona lahayn muujinayana in dowladda kenya ay gebi ahaanba saameyn ku yeelatay nuxurka warbixinta warbixintani waxa ay si aan la dafiri karin u dhaawacday baa war-saxaafadeedka lagu yidhi dhexdhexaadnimadii iyo meeqaamkii jamhuuriyadda jabuuti oo ahayd saaxiib la aaminay iyadoo wiiqday muhiimadda dhexdhexaadnimada ee xalinta khilaafaadka iyo ka hortaga xasaradaha gobolka warkan ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda soomaaliya oo afar bog ka koobnaa ayaa lagu yidhi dowladda federaalka soomaaliya waxa ay si adag u cambaaraynaysaa ficilada colaadda ah ee looga gol leeyahay in lagu argagaxgeliyo dadka rayidka ah ee soomaaliyeed kuwaasoo ay geysanayaan maleeshiyada sharci darrada ah ee ay taakulayaan ciidamada dowladda kenya dowladda federaalk soomaaliya uma baahna inay beeniso warbixintan ayay wasaaraddu tiri iyada oo ay bannaanka yaalaan caddaymo ka hor imanaya nuxurkeeda iyo weliba markhaatiyaal la wada garanayo oo ku sugan gudaha kenya kuwaasoo soo bandhigay daliil ku filan oo muujinaya abaabulkan dagaal ee nafla caariga ah ee ay waddo kenya dowladda federaalk soomaaliya waxa ay u aragtaa in warbixintani ay ku hadlayso afka dowladda kenya waxbana u dhimi mayso kiiskan iyo go-aanka dowladda ee ah in kenya lagula xisaabtamo ficilada daandaansiga ulakaca ah ee ay wado waa sida uu warku u dhigan yahay dowladda federaalk soomaaliya waxa ay cambaaraynaysaa ayaa war-saxaafadeedkan lagu yidhi faragelinta tooska ah ee dowladda kenya ay ku yeelatay warbixinta guddiga xaqiiqa raadinta si ay isaga leexiso falalka sharci darrada ah ee ay ku waxyeelaynayso qarannimada midnimada dhuleed iyo madax bannaanida siyaasadeed ee jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ciidamada dowladda kenya waxa ay lumiyeen kalsoonidii ay ku qabtay dowladda federaalk soomaaliya ee ahayd in ay taageeraan dadaalada soomaaliya looga dhalinayo xasilooni iyo nabad waarta marka la eego qaabka ay dowladda kenya ku doonayso inay uga faa'iidaysato joogitaankeeda dalka iyadoo ka dhiganaysa marmarsiiyo ay ku sii wadato danaheeda gaarka si fudud haddii loo dhigo ciidamada kenya ma taageeri karaan xasiloonida mana noqon karaan kuwo wax ka tari kara amni darrida ka jirta soomaaliya ugu dambayntii waxaa war-saxaafadeedkan ay soo saartay wasaaradda arrimaha dibadda soomaaliya lagu yidhi dowladda federaalk soomaaliya waxa ay sii wadi doontaa difaaca sohdimaheeda iyada oo u maraysa waddo walba oo suurtagal ah umana dulqaadanayso iskudayga lagu doonayo in qalqal looga abuuro dowlad goboleedyada xubnaha ka ah federaalka dowladda federaalk soomaaliya way isxakamaynaysaa ayaa war-saxaafadeedkan lagu yidhi waxayna ugu baaqaysaa igad in ay ka laabato warbixintan macnodarrada ah arrintana ay u xilsaarto guddi xaqiiqa raadin oo isku dhafa jamhuuriyadda federaalk soomaaliya waxay isticmaali doontaa haddii loo baahdo xaqa ay u leedahay in ay dhabaddablomaasiyadeed ku raadiso xuquuqdeeda iyada oo loo sii marayo midowda afrika iyo haddii loo baahdo golaha amniga ee qaramada midoobay bulshada rayidka soomaaliya ayaa xilligan walaac ka muujisay khilaafka siyaasadeed ee ka taagan doorashada cabdulaahi maxamed shirwac oo ka mida bulshada rayidka ayaa sheegay in go-aankii wasaaradda arrimaha guduhu ay kaga hortimid gudiyadii ay soo magacaabeen maamulada puntland iyo jubbaland ay kaga sii darayso xaaladda siyaasadeed waxaanu ku baaqay wadahadal shirwac waxa uu muqdisho ugu waramay cabdulqaadir maxamed cabdulle
waa waa mahadsan tahay waxaan dareemaynaa xalay xaalad baa jirtay caawana xaalad baa jirta labaduna way iska soo horjeedaan xalay markii miidiyaha aanu ka aragnay in muxuu ahay puntland iyo jubbaland ay liiskii soo dhigeen waxaanu u qaadanay in markaa shir dhowna la yeelanayo oo taasi ay xariggii ka furayso doorashadii afar bilood ka hor lagu heshiiyey laakiin marka aad fiirido waraaqda wasaaradda arrimaha gudaha ka soo baxday iyo go-aankan ee madaxtooyadu ay gaartay ee ah saddex iyo tobanka ee muxuu ahay kursi oo aqalka sare oo banaadir ay yeelanaydo oo mar hore baarlamaanka golaha shacabku uu meel mariyey waxaad fiiri waxaad arkaydaa wax aanaan arkayn oo ka duwan saddexdii qodobo waaweynaay oo laysku hayay oo ahaa yacni arrinta gado iyo kuraasta ee gobollada waqooyi iyo iyo guddiga dood dood ka adag inay jirto ayaad ayaad ayaad isweydiinaysaa waxaad leedahay yacni iyo wadahadalkii hadda la sugayey oo wakiilka xogayaha guud uu baryahan socdaalkii uu ku mareeyey maamul goboleedyada iyo wararkii kasoo yeerayay rajadii ay abuureen ayaad moodaa inay dib u noqonayso marka bulsharaya dadaalaad wadeen kulamaad samaynayseen siyaasaduna waxaad moodaa in hadda weji kala yeelata saa sheegaysaan iyo kulamo daran kadaa qabtiin marka xaggee laga aadaa meeshan
waxaa laga aadayaa waxa weeyaan eh, meel kale de ma jirto waa in wadahadal la aadaa wadahadal in la aadaa wadahadal haddii la waayana waxa weeyaan de markaasi waa waa arrin halis ah oo aan cidina de wadankan waa wadan muxuu ahay weli heshiiskiisii uu qabyo yahay Eh, muxuu ahay aan dadku iswada raacsanayn oo aad aragta hadda afar bilooda waxaa la sugayey lix iyo toban qofood meel laga aadaa la waayey sababtaasaa loo sugayay marka waxyaabaha kali kali kooxdu ay u samaynaysaani waxa weeyaan dalka iyo dadka soomaaliyeed micno ma samaynayaan waxa micno u samaynaya waxa waayaan in khilaafkan siyaasadeed oo wadanka ragaadiyey weliba gaar ahaan eh, muxuu ah sanadkan sanadkii lasoo dhaafay in laga gudbo sida kaliya ugu habboonoo looga gudbi karaan waa in la wada hadlo waay annaga bulsho rayida haddaan nahay waxaan rabnaa in la- madaxdu ay wada hadasho wax dalka iyo dadka anfacaya ay soo saaraan doorasho la aado doorashadaasi ay noqoto mid nabad ah oo aan dalka khalkhal siyaasadeed iyo mid amni aan gelinin taasina waxay ku imaan kartaa waxa waaye dadka isdiidan ama tortamaya ama loolamaya inay isu yimaadaan wax dadka anfacayana ay ku heshiiyaan oo aan doorasho eh, muxuu ahay mataqaanaa nabad ah oo aan qalalaaso keenin inay sameeyaan annagu halkaasaan taasaan riixaynaa maaragta
dowladda dhaqan federaalka bulshada rayidka iyo ma- iyo iyo iyo beesha caalamkuba aadaa loo adkeynaya meelmarinta heshiiskii eh, toddoba iyo tobankii sebtembar inaan dib loogu laaban laakiin isaga la meel mariyo laakiin go-aankan madaxtooyada ee madaxweynuhu maanta uu ku saraxay eh, saddex iyo tobanka kursi ma heshiiskii baa dib loo furayaa ma- muxuu ka dhigaya
Ah, waa waa su-aal muhiima waaye waxaa u wanaagsanaan lahayd in villada la weydiiyo ama madaxweynaha ama dadka maaragtay eh, saxaafadda u qaabilsan su-aashaas ay ka jawaabaan laakiin anugu qof ahaan yacni ka qof ahaan bulshada rayidka xubin ka tirsan waxaan dhihi lahaa arrintaasi waxay muujinaysaa yacni in eh, ama aan eh, muxuu ah mataqaanaa muxuu ah shan iyo tobankii qodob dib loogu noqdo oo qodobkaas lagu daro ay soo jeedinayso madaxtooyadu ama in ay muxuu ahaa mataqaanaa wax ka caraysan tahay oo caradaasi ay uga uga dabaaqaydana way dhici kartaa labadaas arrimood unbay aniga mid iigu muuqan kartaa marka maxay keeni kartaa culays siyaasadeed ee arrin hadda laysku hayo ma- ma- culayska ma sii kordhin karaysaa
waxay la tahay haa culayska way kordhinaysaa Eh, dadkii de muxuu ahay puntland iyo iyo muxuu ahay madaxda puntland iyo jubbaland oo muxuu ahay xalay um, niyad wanaag muujiyey oo soo diray marka caawa aniga iyo adayna la mid yihiin way isweydiinayaan waxay leeyihiin maxaa loola jeedaa saddex iyo tobankan haddii saddex iyo tobanka lasoo jeedinayana waxay ku fiicnayd in shirka lala sugo oo shirka eh, muxuu ahay eh, markii la keeno ajendayaasha la diyaarinayo in ajendayaasha lagu soo daro oo la yidhaahdo madaxtooyadu waxay wadataa ama dowladda federaalka dhexe waxay wadataa ajendahanay wadataa kasoo hordhicidiisa ayaad moodaa in iyo xaaladda xasaasiyadaha ee wadanka ka jirta marka aad fiirido ayaad waxaad is leedahay waxa weeyaan arrintaani dib u dhac bay keeni kartaa ama muran cusub oo muxuu ahay si soo muxuu ahay is soo tara ayay noqonaysaa marka gobolka banaadir ma laha baarlamaan ma laha uu kusoo doorto madaxdiina heshiiskuma aha almiino la dhihi karayo ugu yaraan waxaa waxa wax- waa la raacaya heshiiskii madaxdu ay ku heshiiyeen ayaa la raacaya marka waxaad moodaa eh, muxuu ah mataqaanaa arrin oo aan diyaar loo ahayn oo lagu soo dhex tuurayo maaragta hanaankii doorashadii hore loogu heshiiyey marka dhibtu halkaas xalku muxuu kula muuqda
xalku wuxuu igu muuqdaa waxa weeyaan waqti lumiska inaynu yarayno waxaynu waxay igu muuqdaa inaynu doorashada si daacad ah uga wada shaqayno waxay igu muuqdaa waddo aan ahayn wada hadal inaysan jirinin wadada wadooyinka kaleeto waa halis waaye wadankanina halis kale oo dambe uma noqdo marka madaxda waxaan ka codsan lahaa inay muujiyaan wa- waayeelnimo mas-uuliyad weyn muxuu ahay fursad weyn bay haystaan oo waxa weeyaan qofna meeshaan ma sii joogayo Eh, noocu doona ha ahaado waa laga tegayaa marka fursaddaas weyn oo ah ummaddan mustaqbalkeeda in la fududeeyo muxuu ahay loo jiheeyo qaab muxuu ah mataqaanaa wadiiqo ama wado ama highway ay muxuu ahaa mataqaanaa guusheeda ku gaarto iyo horumarkeeda ay ku gaarto marka madaxda waxaan ka codsan lahaa inay inay halkaas noo kaxeeyaan oo aysan noo kaxaynin iska dabawareeg iyo muxuu ahaa mataqaanaa waqti lumis badan in- inaan dadka waqti badan laga lumin ayaan ayaan soo jeedin lahaa aad baad umadsanta
kaasi waxa uu ahaa cabdulaahi maxamed shirwac oo ka tirsan bulshada rayidka soomaaliya waxa uu u waramayay cabdulqaadir maxamed cabdulle
dowladda australia ayaa waxay ku dhawaaqday inay bilaabi doonto tallaalka covid sagaal iyo toban kadib markii ay khubarada caafimaadka ee dalkaasi ay ansixiyeen tallaalka pfizer dalka australia ayaa waxa uu ku guulaystay xakamaynta cudurka covid sagaal iyo toban muddadii sanadka ahayd ee uu jiray cudurkaasi oo uu la dagaalamay taasi oo keentay in dhimashada guud ee cudurkaasi uu ku sababo dalkaasi ay ka yar tahay kun qof waryaheena v o a ee qaaradda austraaliya ibraahim cumar baafo ayaa warbixinta noogu soo diray melbourne bishan oo kale janaayo sanadkii hore ayaa laga diiwaan geliyey kiiskii ugu horreeyey ee covid sagaali toban dalkan austraaliya muddadaas sanadka ah austraaliya aad ayay u xakamaysay cudurka coronavirus marka loo eego wadamada kale ee horumaray iyadoo wadarta guud ee dhimashada dalkan ay ka yar tahay kun qof ra-iisul wasaaraha dalka austraaliya scott marrison ayaa toddobaadkan ku dhawaaqay in shacabka ay qaadan karaan talaalka faysarka kadib markii ay ansixiyeen khubarada dhanka caafimaadka u qaabilsan wadankan oo ku howlanaa badqabka qofka lagu talaalayo dawadaas ka hortagaahi faarax warsame oo ka mid ah hogaanka jaaliyadda ayaa ka waramaya talaalkan iyo bulshooyinka kala duwan oo soomaalidu ay ka mid tahay ee la doonayo in la siiyo ra-iisul wasaaraha waddankan australia scott morrison waxa uu mar uu dadweynaha la hadlayey kala ha- kana hadlayay arrinta talaalka wuxuu u sheegay inuu fariin fudud u hayo dadka reer australia isagoo ku celceliyey ereyga waad mahadsantihiin waad mahadsantihiin taasoo uula jeeday sida ay isugu xilqaameen ulana dirireen xanuunkan covid 19ka wuxuu yidhi waa in la- waa inaan sii wadnaa natiijada aan gaarnay aadna u feejignaanaa mustaqbalka dhow wuxuu ras- ra-iisul wasaaruhu intaas ku daray een, dowladda australia waxay ogolaatay talaalka visorka loo yaqaan iyadoo sidoo kale uu garab socon doono midka kale ee loo yaqaano ezeb astragazenica la yidhaahdo si tartiib ah ayaa loo bilaabi doonaa dhinaca kale wasiirka caafimaadka ee australia oo isagana ka hadlay arinta tallaalka wuxuu sheegay in tallaaladan ay qiimeyn ku samaysay hay-ad la yidhaahdo t g a oo ah hay-ad wadankan caafimaadka ujo- ca- hay-ad caafimaadka wadankan u jaangoysa Eh, wuxuu wasiirku intaa ku daray in tallaalkan uu yahay safe ama ammaan lana jaan qaadi karo standardka wadankan marka tallaalkan eh, pfizerka la yidhaahdo waxaa l- wuxuu yidhi wasiirku waxaa la siin karaa dadka da ahaan ka weyn sideed iyo toban sano
soomaalidu waxay ka mid yihiin kuwa ugu shakiga badan ee cudurkan covid iyadoo dawo dhaqameed badan ay isticmaali jireen qaarkood markii uu helay cudurkan haddase cabsi badan ayaa ka jirta qaadashada talaalkan dalka la keenayo dhowaan
Een, waa run walaal een, waan maqalnay in soomaalida qaarkood ay shaki ka keeneen tallaalkan Een, warar kuwa suuqeedka u badan een, ayay dadku isla een, macnaha wadaagayeen een, kuna saabsan tallaalkan laakiin arintu sidaa maahan tallaaladu sidoodaba marka la soo saaro een, waxay maraan tijaabooyin dhowr ah marka laga hubiyo dhinac kasta lana ogaado een, inuusan khatar keenayn shaqadii loogu talagalayna uu qabanayo ayaa dadka la siiyaa sideedaba xanuunkan een, marka markii la maqlayba dee dowladuhu tartan ayay u galeen een, sidii ay een, macnaha tallaal ka hortaga ay usoo saari lahaayeen dalkan aynu ku noolnahay australia ayaana wadamadaas ka mid ah dabcan wadankan aynu joogno wuxuu ka mid yahay wadamada ku horeeya xagga caafimaadka suurtagalna ma ahan in dadkooda ay siiyaan een, wax khatar u keeni kara annaguna haddaan soomaali nahay dadka wadankan ku nool ayaan la mid nahay ama ka mid nahay I- een, iyagaaba nooga walwal badan runtii oo maanta qof walba wuxuu doonayaa sidii u- uu howl maalmeedkiisii caadigahaa uu dib ugu noqon lahaa Ee, wana bixi lahaayeen kayskan keyoskan iyo muxuu ahaa oo xanuunkan een, een, een, een, uu keenay dunidana ku faafay bisha soo aadan ee febraayo dabayaaqadeed ayaa la filayaa inuu soo gaaro dalkan talaalkaasi iyadoo la doonayo in lagu talaalo dadka waaweyn iyo kuwa ka shaqeeya goobaha caafimaad ibraahim cumar baafe wararka v o a magaalada melbourne dalka australia
gobolka ontario ee dalka kanada oo ka mid ahaa gobolada ugu daran ee uu saameeyey covid ayaa hadda lagu soo waramayaa in tirada kiisaska cusub ee xanuunka uu hoosudhac ku yimid taasoo rajo gelinaysa dadka ku nool gobolkaasi oo soomaaliduna ay ku jiraan xuseen nurxaaji ayaa warbixintan toronto ka soo diray tan iyo bilowgii bishii disembar ee sanadkii tegey gobolkan ontario ayaa markii ugu horreysay hoosu dhac weyn laga dareemay kiisaska cusub ee xanuunka covid kun iyo siddeed boqol oo kiis oo lasoo wariyey kadib toddobaadyo si maalinla ah kiisaska xanuunka ay ku dhowaad afar kun gaarayeen ayaa tilmaamaya rajo wanaagsan oo laga qabo in si wanaagsan loo wajaho dagaalka lagula jiro covid dad badan ayaa laga yaabaa inay maanka ku hayaan waxa keenay hoosu dhaca intaan la eg xilligan waa kan dhaktar axmed cigaal oo aan weydiiyey su-aashaasi sidaan wada ogsoonahay gobolka waxa uu ku jiraa amarkii ahaa guriga joog iyo ayadoo xaaladdu ay hadda tahay xilli qabooba ah oon dadkii isku socodkoodiina uu aada u yaryahay een, qofkii shaqo muhiima leh maana inta kaleento dadku ay guryahoodii iska joogaan Een, waxaad kaloo moodaa in dadku ay aad iyo aad u qaadanayaan amarka ka soo baxaya saraakiisha caafimaadka gobolkan ontario weli wuxuu ku jiraa xaalad deg deg ah lamana ogola in dadku ay isku yimaadaan ardayda ayaa iyagoo jooga guryahooda qaabka onlineka wax ku barta taasoo culays ku ah waalidka laakiin hoosu dhaca kiisaska covid labadan maalin ayaa u muuqda mid rajo gelinaya waalidiin badan sida uu qabo farxaan cali jumcaale culeysyo badan iyo jahawareer badan ayaa na dul saaran oo ah shaqooyinkiiyo ay- mataqaanaa cariiri noqday caruurtiiyo hoomwagadii iyo casharadii in laga caawiyo tahay iyaga lagu waardiiyey ay tahay inay ka shaqeeyeen hadduu alla ku roon yahay ayaga laga waardiiyey dibadda bannaanka inay aadaan sababtoo ah caruurta mas-uuliyad badan ma saarna waana ku faraxsanahay inuu hoos u dhaco waxaan rajaynaynaa ilaahay hadduu raalli ka noqdo inuu cudurkan mataqaanaa ilaahay naga dulqaado inkastoo rajadu ay aad u wanaagsan tahay oo kiisaska covid ay u muuqdaan kuwa yaraanaya haddana waxaa jira walaac kale oo ku saabsan nuuca cusub ee loo yaqaano variant oo ka bilowday boqortooyada dalka ingiriiska kaasoo ku badanaya gobolkan ontario waa kan mar kale dhaktar axmed cigaal waxaa cabsi weyn oo xoogan laga dareemayaa dadkuna ay aad iyo aad uga walwalsan yihiin viruskan cusub ee variant loo yaqaano ama b kaasoo asalkiisii laga helay dalka u k ilaa iyo haddana gobolkan ontario kiisaska la xaqiijiyey ay gaarayaan ilaa iyo afartan iyo saddex keys dowladda kanada ayaa sheegtay in bilaha soo socda malaayiin qof ay qaadan doonaan tallaalka covid taasoo la rajaynayo inay sii xoojiso hoosu dhaca kiisaska xanuunka xuseen urxaaji v o a toronto
markana dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii amuuraha islaamka waxaa la diyaara cabdixaafid cawil ismaaciil
barnaamijkeena arrimaha islaamka waxaanu dhegaystayaal haddii ilaahay raalli ka noqdo ku eegaynaa sababaha keenay in labadaasi dal oo aada u kala fogaaday ay iminka isu soo dhowaadaan maxaa la odhan karaa sababta ugu weyn ee iminka tan keentay waxa ay tahay su-aashaasi waxaa eegaya jawaabteeda jamaal axmed cabdi oo ah madaxa idaacadda maqal oo ku taalla magaalada oslo ee dalka norway kana faalooda arrimaha islaamka xidhiirka u dhexeeya sacuudi carabiya iyo turkiga waa xidhiir soo bilaabmay qiyaastii ilaa qarnigii sagaaliyo tobnaad waana xidhiir muddo dheer soo jira oo inta badan waxay iska kaashadaan dhinaca ganacsiga laakiin inta badan waxaad moodaa wadamada turkiga iyo sacuudigu inay inta badan loo aaneynayo ama ay yihiin wadamo ku tartamaya inay hogaamiyaan wadamada muslimiinta weliba kuwa sunniga taasi ayaa inta badan waxay noqotaa marka qaarkood inay ka timaado caqabad ama inay jirto abood ay ku tartamayaan labada dhinac laakiin arintaasi haddana meel kastay soo socotaba waxaa arintaasi xumeeyey markii ninkii wariyii caankaha lagu dilay quslida ku taala dalka turkiga dhowaan ayay dalalkii diblomaasiyadda u jaray qatar ee khaliijka ay heshiiyeen iyada oo ay u fureen badda beriga iyo hawada oo ay sacuudiga imaaraadka iyo baxrayn iyo masar ka xidheen turkiga ayaa soo dhoweeyey heshiiskaasi waxaanu madaxweynaha turkiga rajab tayyib erdogan uu sheegay inuu rajaynayo in xidhiirkii iyo wadashaqayntii ay lahaayeen wadamada khaliijka uu soo wanaagsanaado erdogan iyo boqorka sacuudiga ayaa telefoonka ku wada hadlay labada wasiir ee arrimaha dibadda ee dalalkaasina waxay ku kulmeen shirkii wadamada islaamka ee ka dhacay dalka niger kulankaas kadib wasiirka arrimaha dibadda ee turkiga ayaa bartiisa twitterka ku qoray in xidhiirka iyo wada shaqaynta labada dhinacan ay faa'iido uun ugu jirin labadooda wadan oo keliya laakiinse gobolka oo dhammi uu ka faa'iidaysan doono waa kan cabdinuur ibraahim cabdalla oo ka faalooda arrimaha bariga dhexe iyo geeska afrika bartayna siyaasadda caalamiga ah oo jawaabta su-aashaasi eegaya sacuudiga waxaa laga yaabaa saameyn badan buu leeyahay mid dhaqaale oo ku leeyahay wadamada reer galbeedka iyo gaar ahaan maraykanka sidoo kale waxaa la sheegayaa sacuudigu inuu bilaabay dhaqdhaqaaq diblomaasiyadeed oo kale oo dhanka ruushka isagana oo diblomaasiyiin sacuudiga inay ruushka tageen marka waxaas oo dhan marka laisu wadageeyo waxay ku tusinaysaa inuu sacuudiga laftoodu ay leeyihiin maraykan oo haddii aad iswaasho ama maamulka cusub ee maraykanku hadduu iswaaro dee xidhiidho badan baa jiri doona marka saad sheegtay dhaqdhaqaaqaas waa jira isu soo dhowaansho ee sacuudi arabiya iyo dalka turkiga dadka qaar ayaa iyagu qaba in markii horeba aanay jirin colaad baaxad leh oo ankara iyo riyaad ay ku kala fogaadaan balse laga faa'iidaystay dalalka khaliijka guud ahaan imaaraadka ayaa isaguna u muuqda iminka inuu doonayo inuu ka leexiyo indhihii uu ku eegi jiray turkiga isbeddelka washington saameyn weyn ayuu ku yeeshay meelo badan oo caalamka ka mid ah gaar ahaana dalalka khaliijka taasi ayaynu dhegaystayaal kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeenii amuuraha islaamka ee toddobaadkan anigoo cabdixaafid cawil ismaaciil ayaa idinla socodsiinayay aniga iyo dhammaan asxaabta ay kala qayb qaadatay tan iyo inta aynu mar kale kulmayno haddii ilaahay raalli ka noqdo sidaas iyo nabadgelyo
aad ayuu u mahadsan yahay cabdixaafid cawil ismaaciil oo nala socodsiinayay barnaamijka umuuraha islaamka waxaana barnaamijkaasi ugu dambeeyey idaacaddeenna subaxnimo oo ay idiin soo jeedinayeen jacfar kuuka iyo anugu ibraahim xasan daanduray iskudubaridkii bashiir abikar intaan mar kale kulmi doono sidaa iyo nabadgelyo